fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeennimo talaado ah bisha februari waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah
madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in aan la sugin oo loo baahan yahay in deg deg arrinta looga howlgalo
waxaad kaloo aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan shaqo joojin ay sameeyeen dhakhaatiirta kenya oo sababtay in dad qaar ay daryeel la'aan u dhintaan
ilaa hadda dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda waannu ognahay in dad badan oo kenyaan ah ay naftooda weynayaan xitaa annaga ka dhakhaatiir ahaan waxaan leennahay qaraabo waxaan leennahay saaxiibbo laakiin sababta aan ugu dheggannahay go'aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada xubintii doodda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa ballan qaaday in khudbaddii ugu horreysay ee madaxweyne donald trump uu caawa u jeedinayo koongareeska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka maraykanka sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono koongareeska in caawimaad ay jidka kusoo jirto khudbaddan oo bixi doonta sagaalka habeennimo ee saacadda bari ee maraykanka ama shanta aroornimo xilliga geeska afrika ayaa cinwaan looga dhigay dib u soo nooleynta kiiradii maraykanka waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka maraykanka inkastoo qeybo ka mid ah khudbadda looga hadli doono siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka haddana saraakiishu waxa ay sheegeen inaysan filaynin in dal gaar ah lagu carabaabo si kastaba trump ayaa la filayaa in uu sabab u yeelo kabixitaankiisii heshiiska ganacsiga dalalka basifiga ee t b b oo labiiyo toban dal ay ka wada xaajoonayeen afhayeenka aqalka cad shan spencer ayaa waxa uu sheegay in khudbadda madaxweynaha ay muujin doonto aragti niyad sami ku dhisan oo maraykanka ku saabsan
xer ilaaliyaha guud ee maleeshiya ayaa sheegay in labadii dumar ahaa ee lasoo xiray loona haysta lugtii ay ku lahaayeen dilkii kim jong um oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga kuuriya la maxkamadayn doono berri oo arbaco ah labadan qof ee la tuhunsan yahay ayaa kala ah siti asiya iyo oo iyadu u dhalatay dalka induneisiya iyo dian tu hong oo u dhalatay dalka vietnam waxaana lagu soo eegi doonaa eedo keeni kara xukun dil ah kim john am ayaa geeriyooday bishii februari saddex iyo tobankeedii wax yar kadib markii labadan dumarka ahi ay mariyeen ama ugu tireen wejiga walax ay mas-uuliyiinta maleeshiya ku sheegeen sunta dareemayaasha disha ee loo yaqaano v x isagoo ku sugan garoonka kuwalalambuur weerarkan ayaa waxaa duubay kaamarooyinka ammaanka ee garoonka kuwaasoo muujiyay kim oo la hadlaya booliiska kadibna ay kooxaha caafimaadku wadayaan qof saddexaad oo u dhasha kuuriyada waqooyiya ayaa sidoo kale ku jira gacanta ciidamada ammaanka waxaa kaloo ay booliisku farmuqeen toddoba qof oo kale oo reer kuuriyada waqooyi ah kuwaasi oo ay doonayaan inay su-aalo ka weydiiyaan dilkaasi dacwad oogayaasha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in madaxa shirkadda samson iyo afar mas-uul oo kale oo sare ay kusoo oogi doonaan dacwado ku saabsan laaluush iyo xatooyo arrintan ayaa waxay xidhiir la leedahay fadeexadda musuq maasuq ee madaxweyne bagunhe kooxda dacwad oogista gaarka ah oo la aasaasay in ay arrintan baaraan darteed ayaa madaxa shirkadda samson li janyong ku eedeeyey in uu hanti ka qariyay dalka islamarkaana uu baarlamaanka hortiisa been ka sheegay madaxweyne baak ayaa xukunka laga hakiyey bishii disembar ee sanadkii tegay kadib markii lagu weydiiyey inay musuq maasuq la samaysay saaxiibteydii muddada fog johnson sil oo lacag dhan toddobaatan milyan oo dollar ugu deeqday laba shirkad oo been abuur ah oo aan jirin lii oo sideed iyo afartan jir ah ayaa la xiray horaantii bishan sababo la xiriira kuluglahaanshihiisa kiiskan maxkamadda sare ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa baaritaan ku wada sharci ahaanshaha muushinka xilka looga hakiyey madaxweyne baak haddii ay ku raacdo baarlamaanka ayaa madaxweynaha waxa ay noqon doontaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka kuuriyada koonfureed ee si dimuqraadi ah loo doorto haddana xafiiska laga tuuro go-aanka ayaa la filayaa inuu soo baxo bisha soo socota milatariga maraykanka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiye sare oo ka tirsan daalibaan kaasoo lagu dilay weerar xagga cirka oo ka dhacay gobolka ay qalalaasuhu ka jiraan ee dhanka waqooyi ee kundus weerarkan ayaa dhacay axaddii waxaana kaalmeeyey ciidamada ammaanka ee afghanistan weerarkan ayaa lagu dilay mullah cabdulsalaam hogaamiyihii daalibaan ee kundus oo ay weheliyaan afar maleeshiyaada oo ay warbixintani ku tilmaantay dagaalyahano sida ay xaqiijiyeen milatariga maraykanka war qoraala ayay ku sheegeen inaysan jirin wax rayida oo ku dhaawacmay ama ku dhintay weerarkaasi taliyaha la dilay ee daalibaan ayaa waxa uu mas-uul ka ahaa dhibaatooyin badan oo soo gaara rayidka ku nool kundus sida in ay burburiyeen maleeshiyaadkaasi buundo magaalada isku xiraysa iyo weliba adeegyo kale oo bulsho inkastoo ay sheegayeen inay hantida dadweynaha difaacayaan halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlaya abaaraha ba-an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta muqdisho ka dhacay shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bani-aadamnimada ka shaqeeya warbixin kooban waxaa shirkaasi inooga haya waryaheena axmed cali sheekh madaxweyne farmaajo ayaa maanta shir guddoomiyey shir gaar ah oo looga hadlay sida jawaabo looga bixin karo abaaraha soomaaliya iyo halka ay marayaan arrimaha bini-aadamnimada shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgala madaxda soomaalida iyo weliba wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ku sugan xafiiska arrimaha bini-aadanimada ee soomaaliya ayaa ku qiyaasay in shan milyan oo qof oo soomaaliya ku nool ay gargaar deg dega u baahan yihiin madaxweyne farmaajo ayaa deeqbixiyaasha ka codsaday inay si deg deg ah u bixiyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen I'm grateful and appreciative to the pledges made by the United Nations, EU, Arab League, and OIC friends. and call upon madaxweynaha them waxa uu yidhi waxaan ka mahad celinaynaa to commit ballanqaadka ay sameeyeen qaramada midoobay midooda yurub jaamacadda carabta iyo dalalka kaleba waxaan ugu baaqaynaa ayuu yidhi inay bixiyaan lacagaha ay ballanqaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan oo hab toos ah oo weyn ay usoo gudbiyaan ballanqaadkaasi si loo yareeyo dib u dhac ku yimaada adeegyada oo haddii taasi dhacdo keeni karta inay dad dhintaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shirka maanta ka sheegay inaanu jirin waqti la sugo si jawaab looga bixiyo abaaraha halista ku haya kumanaanka kun ee qof ee soomaaliya ku nool Those of us gathered here today can either make the rain come nor provide adequate water to keep livestock alive.
waxa uu yidhi madaxweynaha inteena shirkan joogto ma awoodno inaan roob keenno ama sidoo kale aan bixinno biyo ku filan in ay xooluhu ku sii noolaadaan laakiin jawaab waxtar leh ayaannu bixin karnaa waa inaan taasi iminka samaynaa haddii soomaaliya iminka ay abaar halis ku hayso ma sugi karno inaan tallaabo qaadno madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale ganacsatada soomaalida iyo qurbajoogta ugu baaqay inay ka qayb galaan dadaalada looga jawaabayo abaaraha si loo yareeyo saameynta ee abaartu dalka ku reebi karto waxaana uu sheegay in haddii taasi laga gaabiyo ay sababi karto musiibo bini-aadamnimo oo dadka oo dhan saameysa kumanaan kun oo soomaaliah ayaa abaaruhu ay saameeyeen waxaana ay qaarkood kusoo qulqulayaan iminka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si ay halkaasi uga raadiyaan cunto gargaar ah dhinaca kale biyo nadiif ah oo meelaha qaarkood aan laga helayn ayaa qubarada qaramada midoobey ka tirsan waxa ay ka digayaan in ay jirto halis keeni karta in ay dillaacaan cudurrada ay ka midka yihiin shuban biyoodka mahadsanidkaas waxaa ahaa waryaheena axmed cali sheikh oo warbixintaasi inoo soo koobayay
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
garoonka diyaaradaha ee magaalada jabuuti waxaa maanta ka anbabaxay lixdan iyo sagaal qof oo soomaali ah kuwaasi oo qaxooti ahaan ku deganaa dalka jabuuti dadkaasi waxa ay ku sii jeedaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waana dad iskood u doortay in ay dalka soomaaliya dib ugu noqdaan wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa gegida diyuuradaha ee jabuuti waxa uu kula kulmay laba ka mid a dadkaasi soomaaliya ku noqonayay iyo weliba mas-uuliyiin ka mid ah kuwii anbabixinayay xaawo maxamed xasan baa la yidhaahdaa qaxootiga calcadda in badan baan deganaay aniga kaarkayga wuxuu ahaa labada kun iyo toddobadii labada kun iyo toddobadii ilaa maanta maasha allah walaahi hay-adda onaariso maanta nabadii caafimaad ay nagu haysay waan ugu mahadnaqaynaa un waddankeena hooye ayaanu dalbanay nabadii caafimaad inaan ku tagno miyaa laynigu khasbay mise inigaa dalbay annagaa dalbanay oo raallina noogu noqday ilaa saddex sanno ayaa maanta qoraal noo xareysnaa aynu sugaynay oo hadda nasiib uu noo soo baxay ilaa saddex sanno waddankeenaan u oynay nasiib imankuu noo soo baxay imankana sharaf baana lagu soo galbiyey maasha allah diyaarad baan ku raacay wadanka jabuuti iyo nabadii caafimaad ilaa waxaan ambabaxayaa magaalada muqdisho waay aduma muqdishoad ka soo jeedaa aniga muqdishoan ku soo jeedaa laakiin kaasaxaan gobol baan ku soo jeedaa gobol la yidhahdo buur eyla miyaad wadataa oday ma qoys baa tahay iyo caruur oday baan wataa caruur baan wataa sideed nafar baan ahay xaawa muddo dheer ayaad ku soo nooleed xeradan qaxootigeena calicadde nolosha xeryaha qaxootiga waxaa tihiin dad gacanta lagu hayo muqdisho maxaa kaaga horreeya marka ayaa kugu sugaya halkeedse ka bilaabaysa nolosha wadankayga hooyo un weeyana kuley una markaan tago una dee waxba lama waaynayouna xayadeydina nabadgelyoay igu haysay wixii wallaay dhibaatadeydii xayad baa haysay oona dee maanta layla ilaalinaya wax walaba layla socday haddana kuley waa wadankayga hooyo weeyaan haddaan tago kuley halkeed ka bilaabaysaa ma oranaya kuley xayadda haddana igu sii horeyso laigu hogaamiyo iyo madaxweyneyaasha intii ay joogto sharaf adiga maanta intii ay le un baan haddana codsi aan u dhiibanaynaa maxaad iminka ambabax laynisii siiyo waa laynisii gacan qabtay soo maaha waa nala gacan qabtay oo kuley waanu filanaynaa waanu sugaynaa insha allah waanma markii horaaba naloogu bishaareeyay oo nala lahaa waa laydiin kaxaynayaa ayaaba naloo maanta naloo ballanqaaday insha allah waynu soconaynaa nabadii caafimaad raalli baan ka nahay wax walbana xaawa maxaad ku dooratay inaad ku noqoto dalkii waa loogiyay nabadgelyo iyo xasilooniyan hagaagsan ma jirto gaar ahaan welibana magaalada muqdishoed ku socotidi magaalada muqdisho waxaa igu celinaya xasuus iyo shaanshaan iyo sharaf mooyane dhibaato hadda maanta jabuuti iga kaxaynayso oo dhib iyo maanta anaan iyo midabtakoor iyo sharaf daro maanta hadda jabuuti igu haysa midna ma jirto waa laigu hogaamiyey waa la eganqabqabtay xasan faarax galad baa la yidhahdaa laakiin waxaan ku magac dheerahay qalinle in badan ayaan joogay labada kun iyo toddobadii ilaa iminkada si fiican baan u joogay oo aan ku noolaa magaaladan ka soo tegi jirnay xagga baan imaan jirnay oo ka shaqaysan jirnay waddankaani labaad baan joognay wax dhibaatoona haysta maynay jirin waxaan ku yidhahdaa alxamdulilah maasha allah wax dhibaato oo sheeganayna ma jiraan iminka ambabax baa tahay waxaad ku sii jeedaa soomaaliya dhinaceed uga socota adigu waxaan ku socdaa magaalada muqdisho khaasatan gobolka hiiraan waay hiiraan baad ka soo jeedaa haa hiiraan baan ka soo jeedaa gaar ahaan magaaladeed magaalada beledweyne waa xaruntiyan hiiraan marka ma cid baa ku tidhiyan ku noqo mise adiga kaa soo gooday sidee ahayd arrintaas waxaa weeyaan awel iyo awelba weligeyba waa ku taami jiray inaan waddankayga hooyo dib ugu noqdo xitaa maalintii interviewga aan soo marayey waxaa lii weydiiyey waddanka hadduu nabad noqdo maad ku noqon doontaa okay baanir waan ku noqonayaa iminkana rajadii baa ii rumowday saansaan nabadeed baan arkaynaa taas aniga ayaa iiga soo gooday inaan waddankii hooyo dib ugu noqdo maxaa kugu dheliyey waxaa igu dheliyey in badan oo muddo ayaan xaggan joogay waad fahantay soma ciyaal badan baana xaggan igu dhashay waxaan ku yidhahdaa la qabsigii magaalada sharci baa i doonaysaa haddii aad shaqo doonayso sharci baa lagaa doonaya sharciga jabuuti annaga maan haysan dad qaxooti baan iska nahay shaqooyinka kalente hoose ee fudud ayaan ka shaqaysan jirnay waad iska xoogsan jirteen laakiin si fiican haa si fiican baan iskaga xoogsan jirnay wax dhibaato aan ugu haysan maanay jirin runa maxaasi carruur baad wadataa maxaasi carruur baan leeyahay sideed ciyaala macaan anay islaanta toban weeyaan soomaaliya dee tegaysaa dowlad cusub baa iminka halkaa ka jirtaa maxaad filaysaa maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa oo aan hubaa haddii aan waddankayga tago oo dowladda cusub ee iminka ka jaanqaadaysa aan tago in aan sidii aan ula jaanqaadi lahaa aan cidna weydiinaynin laakiin in badan baad ku noolayd xeradan cali cadde jawigii jabuuti baad la qabsatay halkeed sileeday nolosha ka bilow markaad halka ku laabitid nolosha meel aan ka bilaabo way ii baraaraysan tahay anigu waagii xag markaan joogay nin waxaan ahaa wax bartay oo iskool dhigtay oo macallin baan noqday nin iminka xaggaan markaan joogay nin farsamo yaqaan baan noqday shaqooyinka farsamo yaqaankana way jiraan baa la yidhi meel aan ka bilaabo anigu waa miiska ay ii saarantaan u malaynayaa maxay tahay farsamadaad baratay farsamada aan bartay waa dhismaha guryaha ayaan si fiican u bartay iyo najaaradda ma calaacadaad ku baratay magaalada jabuuti ayaan ku bartay maanan aqoonin jab- soomaaliya markaan ka imanayay amba bax baa tahay iminka waa kuwan shandadihii way kuu xidhxidhan yihiin waxaad u sii jeedaa muqdisho niyad caynkeyaad kaga tegaysaa jabuuti markaad eegto niyad caanki waxaan kaga tegayaa niyad sami baan kaga tegayaa magacaygu waa maxamed cabdulle axmed waxaan ahay maareeyaha koom- xerada qaxootiga cali cadde anoo ku hadlaya magaca hay-adda onars khaasatahaan direktarka xuseen xasan dharaar maanta xaggan waxaan u joognaa inaan ma bixinno markii labaad qaxooti dalbaday inay noqdaan oo ay soomaaliya ku noqdaan waxaan wadnaa sagaaliyo lixdan qof oo soomaaliya oo rabta inay waddankoogii ku laawdaan door horena waynu ogeenoo koox soomaaliyaad caynkaa waanba bixiseen iminka waa qayb kale handana qaybo kalena miyaa hadhsan yihiin runtii wallaahi aad dad badan oo raba way jirtaa inay noqdaan waayo dadku waxay leeyihiin xaaladii soomaaliya way roonaatay sidar way finaantay doorashadii dhoweyd ee madaxweynaha cusub ee cabdilaahi maxamed farmaajo dadku waxay ku dhalisay inay dib iskaga laamaan runtii dee wallaahi waa ahmiyaday qabaan anagu haddaan nahay dowladdii jabuuti hay-addii onarsi waxaan rabnaa un dadka rabitaankooga inaan u fulino waayo waa xaquuq ka mid ah xaquuqdooda waxay doonayaan loo qabto marka hay-adda wanaars dadkan in badan bay gacantii ku soo haysay muqdisho un geenya maaha cid kaleo halkaa ku sugayso hay-adoodee la shaqaynayso u n hcr ay ka mid tahay oo halkaa kusii sugaysa waxaa miya jiraan iyo qabanqaabo halkaa loo sii diyaargareeyey runtii dadkiin intii la qaadinbaa dowladda jabuuti waxay ku tala jirtay inay hay-adda unhcr kala shaqayso marka dadka xaga ku laamaan maxaa ku sugaya mustaqbal ilamaa lix bilood dadka gacanta lagu hanayaa hay-adda unhcr soomaaliya joogta ayaa elboorka ku sugaysa qaadaysa xafiisa geynaysa haynaysa muddo toddobaad waayo dadkii in badan bay ka maqnaayeen wadankii siinaysa wixii ay u baahnaayeen hay-adda unhcr soomaaliya degan ayaa gacanta ku haysa insha allah
ramadaan muuse oo warbixin ku saabsan soomaali jabuuti qaxooti ku ahayd oo muqdisho ku laabanaysa inooga soo diray magaalada jabuuti
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan toddobaadkan waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay weeraro loo geysanaya dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi gaar ahaana ganacsatada soomaalida ayaa ka mida dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradan ugu dambeeyey waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaartay waxyeelo fudud haddaba v o a waxay warbixino gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabtaha ee soomaalida ku nool koonfur afrika warbixintan koowaad waxaanu ku eegaynaa xiriirka soo jireenka ah ee dowladii soomaaliya iyo weliba tii koonfur afrika waxaana nala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar jamhuuriyaddii soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii waxay bilowday olole xooggan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka qaaradda afrika meelihi ay sida weyn soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka ee dalka koonfur afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka brofesor maxamed xaaji mukhtaar waa bare ka tirsan kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda zafana state ee gobolka georgia soomaalidu dee lixdankii markii gobolnimadaan gaarnay yani waxay u ahaayeen kuwa ugu horseedayay run ahaantii post independent somalia yani ha ahaato u n ta o a u da ha ahaato isheeg meelaha kulamada caalamiga lagu lagu qabto intaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanaayo africa run ahaantii soomaalida afrikada qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyey bay ahaayeen khasab bay marka ahayd inay runtii u hadlaan aada iyo aad bay u difaacayeen ay ogaayeen mar walbana ay u cambaaraynaayeen nidaamkan midabka koorka geeska africa ka socda aada waan gartay u cambaareeyeen kuma koobnayn taageerada ay soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka koonfur afrika dhinaca diblomaasiyadda hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda brofesor maxamed xaaji mukhtaar wuxuu macallin ka ahaan jiray dugsigii la foole ee ku yaalay magaalada muqdisho waxaan anigu ar macallin u ahaa arday mosambican ah arday angolaan ah ayaan macallin u ahaa runtii arda badan baa ani xataa iga horreysay afar iyo todobaatankii kahor oo ka qalanjibiyey baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa waxaan kaloo xusuustaa asxaab aan leeyahay oo aan ku arkay ingiriiska sagaal iyo toddobaatankii oo watay basaboor soomaali ah oo intaan meelo ku sheekaysanay itusay basaboorkan inay ku safraayaan basaboor soomaaliya inay arday ku yihiin dalka ingiriiska basaboor soomaaliya anaa indhahayga kusoo arkay run ahaanti siciid faarax maxamuud oo ku magac dheer siciid faarax yare waxa uu u shaqayn jiray idaacadda raadiyo muqdisho isaga oo markii dambena u wareegay la'aanta afka soomaaliga ee b b c siciid oo haatan ku sugan magaalada boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xorriyadda raadinayay ee afrika oo ay isku fasal ahaayeen waxaan xusuustaa dugsiga sare ee banaadir sanadihii aan ku jiray oon dhiganaynay laba arday oo reer angoola ah baa waxbarasho bilaasha iskuolka lagula jiray oo nala dhiganayay meelo kaleeto oo dee mucaawinooyin laga siiyo ama mucaawinooyin dagadeed ama waxbarasho ayaa ayaa jiray kuwana isma waan malaynayaa dhinaca safarka laftiisa soomaalidu waxay siin jireen ururadii dhaqdhaqaaqa xorriyadoonka afrika gaar ahaan kuwii koonfur afrika iyo ardaydaba baasaboorka soomaaliga si ay ugu safraan taas beddelkeeda waxaa jirtay in baasaboorka soomaaliga laga mamnuucay in lagu tago saddex dal oo koonfur afrika ay ka mid ahayd iyada oo la muujinayay sida soomaalidu aanay raallida uga ahayn xukuumadaha halkaas ka dhisan waxaa kaloo xusid mudan oo la yaab leh oon laga helin yani dalalka afrikada kale in soomaaliya ay u ogolayd yani a n c liidaradooda hogaamiyaashooda ama ardayda south africaanka oo dunida inay wax kusoo bartaan rabeen inay u ogolaadeen basaboort soomaaliya inay adeegsadaan yani ay ku safraan basaboorka waxaa ku ooli jiray yani basaboorkani wuxuu waxaa lagu tegi karaa dal allaale dalkii la doono aan ka ahayn south africa waa waxyaab leh marka maxaa loo diidanaa koonfur africa oo kale in lagu tago baasaboorka soomaaliga waxaa loo diidan yahay waxay kasoo horjeedaa yani falsafada yani gobonimo doonka yani soomaaliya gobolnimadoonka soomaaliyeed wuxuu arkayay south africa inay tahay dal oo runtii oo ka jiro nidaam aan aadani ah aan ahayn oo oo dadka lagu takoorayo marka waxay u diideen dadkooda ama dadka wato baasabuurada baasabuuradooda in maaragtay waxay ka mid ahayd masalan yani cunaqabateyn oo kale ka mid tahay inaan lagu tegin suugaanta soomaalida ayaa si weyn looga dhadhansan karayey doorkii soomaalidu ku lahayd gobonnimadoonka qaaradda afrika iyada oo la sameeyey heeso tiro badan oo si guud loogu taageerayo dhaqdhaqaaqyadii gobonnimadoonka afrika si gaar ah waxaa mararka qaar suugaanta soomaalida loogu bartilmaamaysan jiray nidaamkii ka talin jiray dalka koonfur afrika sida heestan oo ay si wada jira ugu luuqaynayaan gobolladii waageli
afrika ma moogin hadaliya murtina afrika ismaqal midaan gumaysi
dalalkii afrika way xoroobeen dalka koonfur afrikana waxa uu ka hoos baxay nidaamkii midabta koorka ee dalkaas ka arriminayay sannadkii kii waxaana dalka koonfur afrika majaraha u qabtay xisbiga a n c oo ka mid ahaa xisbiyadii soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xorriyaddooda hase ahaatee wakhtigii ayaa isbeddelay dowladdii soomaaliyana way burburtay waxaana qaxooti noqday dad badan oo soomaali ah kuwaas oo waddamada dibadda u hayaamay koonfur afrika waxay ka mid noqotay meelaha soomaalidu ay u qaxday maxamed cabdulaahi maxamed oo guddoomiye u ah dallad si kumeel gaadh ah isugu keentay jaaliyadaha soomaalida ee ka dhisan koonfur afrika ayaa sharaxaad ka bixinaya soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka koonfur afrika
tiro ahaan kulley tirada aan taalla xasiiska qaxoontiga ee south africa waxay waxay waxay tusaysaa in tiro dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay ay gaadhayso ilaa toddobiyo soddon kun oo qof meelahee ugu badan bay ku nool yihiin waxay soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la yidhahdo western cape oo ah cape town ay inta badan dadku u yaqaaniin laakiin gobolkaas ay ay dhacdo cape town oo dhulka ah runtii haddaan wax yar kaa tilmaamo xagga geografiga waddankan dadku say u kala degan yihiin meelo arbanized ah oo magaalooyin waaweyna meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn horu marsan ee maaragtay jidadkii iyo nidaamkiina iyo magaalo meelaha ku dhadhow ee magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah ee maaragtay aan qorshaysnayn dawladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan uu ka bada uu ka maqan yahay sida booliskii iyo adeegii maaragta caafimaadka ama uu kaba fog yaho in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badan yihin dadka soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo
nasiib darro soomaali badan ayaa koonfur afrika kala kulantay dil boob iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan xogta rasmigeen haynawn waa tan ku dhisan yani si cilmiyeysan ku dhisan waa laga soo bilaabo un bishii maaragtay octoobar ee sanadkii naga tegey laakiin estimationska ama waxyaaba maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhahdaa ilaa ilaa ilaa tiro saddex kun gaadhaysa laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan u sugan laakiin iminka waxaanu sameynay hab aanu u diiwaan gelino wixii dhimasho ah hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dibku sababay ama dee dhimashada kaleba ee maaragtay caadiga ah labadaasan iminka marka xogta waanu haynaa keliya iminka cilmiyeysan waata ka bilaabmaysa lix iyo tobankii bishii octoobar ee sanadkii naga tegay ilaa iminka marka intaas way misa intaas waxaan haynaa iminka laba iyo afartan dhimasho aan caadi ahayn oo oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtee da-dana waxay u dhexeeyaan koob iyo labaatan ilaa ilaa iyo toddobiyo soddon qof toddobiyo soddon sano koob iyo labaatan ilaa toddobiyo soddon jir bay da-dooduna tahay dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ah ay tahay oo aan saan filaynana populationka ama mujtamaca ugu badan ee soomaaliyeed ee waddankan degan wuxuu yahay waa dhalinyar buu badan yahay
qayb kale oo ka mida warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan waxaynu ku eegi doonnaa soomaalida ku nool koonfur afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonnaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka curtay dalka koonfur afrika
waxaad nagla socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waana idaacaddeenii habeennimo waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka balse markaan aynu dib idinkugu celino qodobadii warkeena ugu doorka roona
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlaya abaaraha ba-an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini-aadanimada ka shaqeeya
saraakiisha aqalka cad ee maraykanka ayaa ballan qaaday in khudbadii ugu horreysay ee madaxweyne donald trump uu caawa u jeedinayo koongareeska ay si buuxda diradda u saari doonto xalinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka maraykanka sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono koongareeska in caawimaad ay jidka kusoo jirto khudbadan oo bixi doonta sagaalka habeennimo ee saacadda bari ee maraykanka ama shanta aroornimo xilliga geeska afrika ayaa cinwaan looga dhigay dib u soo nooleynta kiiradda maraykanka waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka maraykanka xeer ilaaliyaha guud ee maleeshiya ayaa sheegay in labadii dumarka ahaa ee loo soo xiray lugtii ay ku lahaayeen dilkii kim john am oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga kuuriya la maxkamadayn doono berri oo arbaca ah labadan qof ee la tuunsan yahay ayaa kala ah city asiya oo u dhalatay dalka indonesia iyo don d hong oo u dhalatay dalka vietnam waxaana lagu soo oogi doonaa eeda keeni kara xukun dil ah
waatahay dhegaystayaal markana qaybihii kale idaacaddeenna habeennimo ayaynu gudagelaynaa dhakhaatiirta dalka kenya ayaa diiday in ay shaqeeyaan ilaa bishii diseembar ee sanadkii tegey waxay dalbanayaan in dowladdu ay dhaqan geliso heshiis ay saxiixday sanadkii si kor loogu qaado mushaarka shaqaalaha iyo xaaladda goobaha ay ku shaqeeyaan hase yeeshee shaqajoojintaasi ayaa culays weyn ku haysa dadka saboolka ah ee ku nool dalka kenya wariyaha v o eda raayel omboor ayaa warbixinta nairobi ka soo dirtay waxaana inoo soo jeedinaya nuur xasan nuur jared ojin wuxuu lumiyey wiilkiisa kadib markii uu u dhintay xanuunka kansarka ku dhaca dhiigga ee loo yaqaano leukemia haddii aysan jiri lahayn shaqo joojinta wiilkayga muusan iga dhinteen cudurka haleelay wiilka yar lamaag ee kansarka dhiigga ku dhaca waxaa lagu arkay sanad ka hor qoyskiisa ayaa u qaaday cisbitaalka ugu dhowaa oo ah kenyatta national hosbital oo ah mid ka mid ah ilaa iyo laba kun iyo shan boqol oo ah goobaha caafimaadka ee ay dowladda maamusho guud ahaan dalka kenya waa kan mar kale jered ojinge markii aan halkaasi tegey dhakhtarkii quseeye xanuunka uu la ildarnaa wiilkayga ma jirin meel aan ka helno shaqo joojinta darteed wiilkayga wuxuu dhintay isaga oo jooga cisbitaalka kenyatta weliba iyadoo loo diyaarinayo in loo gudbiyo cisbitaalka texas xarunta kansarka ee texas waa goob caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taalla magaalada nairobi laakiin qiimaha lacagta ayaa ah mid aad u sarreysa waana goobta ugu dambaysa ee laga heli karo adeegyadan oo kale hadda qaar ka mid ah bukaanada uu hayo cudurka kansarka ayay dantu ku qasabtay in ay joojiyaan dawooyinka ay heli jiraan ilaa ay shaqada dib ugu soo laabanayaan dhakhaatiirta cisbitaalka dowladda ururka la tacaalidda kansarka ee kenya ayaa sheegay in ay toddobaad walba ay helaan warbixin sheegaysa in asbuuciiba ay saddex qofood ay u dhintaan cudurkan taasoo ka dhigaysa tiro ka badan konton boqolkiiba warbixintii sanadkii hore guddoomiyaha ururkan muuses osani ayaa sheegaya in shaqo joojinta dhakhaatiirta ay saameyn xun ku yeelatay bukaanada qaba cudurrada halista ah shaqo joojinta waxay si weyn u saamaysay bukaanada kansarka kuwaasoo intooda badan ay kala go-een dawooyinkoodii tusaale ahaan haddii qof ka mid ah uu ku qasbanaa in uu siddeed toddobaad uu booqdo dhakhtarka balse uu toddobaadkii lixaad dhakhtarkii uu aadi jiray uu shaqo joojin ku dhawaaqo marka dawooyinka qofkaasi waxaa ku imaanaya carqalad taasoo macnaheedu noqonayso in ay dawo u doontaan meelo kale shaqo joojinta ayaa sidoo kale saamaysay adeegyada gargaarka deg dega ah juudi nabwani waxa ay sheegtay in wiilkeedu uu dardaray baabuur si xowli ah ku socday muddo laba iyo toban saacadood ayay ku qaadatay in ay hesho gargaar deg deg oo caafimaad Venye nilifika hospitali, huyo kijana alikuwa amegongwa na gari, na venye nilifika waxay tidhi ma uusan dhaqdhaqaaqi karin ama hadli karin halkaas ayuu iska yaalay kalkaaliyaha ayaa ii sheegay in dhakhtarku uu ku maqan yahay shaqo joojin arrinta ugu wanaagsanna ay tahay in aan wiilkayga u qaado cisbitaallada gaarka ah wuu dhintay inta aanan wadin nabwani waxay sheegtay in wiilkeedu uu badbaadi lahaa haddii isla markii ay geysay xarunta gargaarka degdega ah wax laga qaban lahaa dhakhaatiirta ku maqan shaqo joojinta ayaa diiday in ay dib u bilaabaan howlahooda xitaa haddii la xidhay madaxda ururada shaqaalaha ee soo abaabulay shaqo joojinta dowladda ayaa sheegtay in aysan haysan dhaqaalo ku filan heshiis ay saxiixday sanadkii labada kun saddex iyo tobankii kaas oo dhigayay in la kordhiyo dhakhaatiirta iyo in la siyaadiyo mushaaraadka howlwadeennada cisbitaallada iyo sidoo kale qalabka cisbitaallada afhayeenka ururka ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta kenya doctor davis omoye ayaa v o edu u sheegay in ay riixayaan dib u habeyn horumarsan oo lagu sameeyo nidaamka caafimaadka So far, uh, we actually empathize with the situation. Uh, we know many Kenyans are losing their lives.
ilaa hadda dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda waanu ognahay in dad badan oo kenyaan ah ay naftooda weynayaan xitaa annaga ka dhaqaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo waxaan leenahay saaxiibo laakiin sababta aan ugu dheganahay go-aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada dhakhaatiirtan ayaa raba in dowladda ay fuliso ballanqaadkeedii sanadkii labada kun saddex iyo tobankii oo ahaa inay shaqaalaysiin doonto ilaa iyo shan kun oo dhaktar muddo afar sano gudahood ah iyo in ay qalabayn doonto cisbitaallada sidoo kalena ay wax ka bedeli doonto dawooyinka cisbitaallada waxaa hadda socdo wadahadallo u dhexeeya dowladda iyo ururada shaqaalaha waxaana jira rajo ah in shaqada cisbitaallada dowladda ay dib u bilaaban doonto laakiin bukaanada liita ee daryeelka u baahan ayaa iyagu khatar ugu jira inay u dhintaan dawo la-aan
waryaheena nuur xasan nuur oo nala socodsiinaya warbixintii ay nairobi kasoo dirtay wariyaha v o eda rayel ombur
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada soomaaliya ka dhashay iyo dowladda cusub ee uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo oo si weyn dadka soomaalidu ay u soo dhoweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay ay qaarkood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka soomaaliya iyadoo kuwo kalena ay ka walaacsan yihiin inta dowladdu ka taabaqaadayso oo ay ka adkaynayso ammaanka iyo arrimihii bulshada ee dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii dadka u ololeynaya in dalka lagu laabto waxaa ka mid ah ambasador maxamed xuseen jaamac gari oo diblomaasi soomaaliyeed ahaa iyo cabdi axmed cabdulaahi oo ah nin saxafi oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga waxaan ku bilaabaya ambasador maxamed xuseen jaamac gari yaasiin ciise wardheera waanad ku mahadsan tahay fursadda aad nasisay galabta run ahaantii muddo dheer ayaanu ku haminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabanno dowlado badan ayaa ka horraysay dowladdan way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxooti ahaadaan ama diyaasbarada dadka la yidhaahda kuwii aqoonta lahaa kuwii ka shaqaysanayay kuwii ganacsatada ahaa laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday way ka soo laabteen hadda dowlad waxaa timid ee ah madaxweyne xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aannu leennahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay madaxweyne mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo meel walba soomaaliya khaasatan dhallinyarada ciroole carruur ay aad iyo aad ugu farxeen anfilahayana qof walbaa maanta dalkiisii inuu ku laaban doono taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray cabdi axmed cabdullah horta mahadsanid yaasiin ciise wardheere anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda cabdulaahi maxamed farmaajo weliga soomaaliyana ma aadin laakiin aad baan ugu hanweeyahay balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowladda loo maamuli lahaa waayo in badan ayaan ugu riyaaqne dowlado fara badan tan iyo taliskii siyaad barre markuu kala dhantaalay in ba- in badan aan u riyaaqnay laakiin waa waxaa weye niyadjab baan ugu dhacday iyo disappointment badan bulshada waxaa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa guryihoodii haddii ku noqonaayeen guryihii dad kale ku jira dowlad oo maanta wakhti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama lama arkin marka haddana haddii aad fiirisid dowladda kenya ayaa rabtay iyada qaxootiga inay dib u celiso balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tegay maxkamadda ugu sare waddanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay ay tiri horta maba aha dastuurka waddankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi hadartan in- inuu qaxooti noqdo midda hadda dhalatay ma aha kuwii hore oo lagu hungoobay ama sidii laga rabay nabadgelye ha ahaato ha ahaato sidii kaleeto oo dhammaan dadku ay ugu noolaan lahayn sida uu carabaabay waxa aanu aaminsannahay dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay middii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aan niyeysanaynay oo dib loogu noqon doono dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo taas oo keeni doonta in la abuuro la salayn doono nidaamka siyaasiga ah kan waxbarashada kan nabadgelyada kan aqo- wax kastaba waayo waxaa aanu helnay madaxweyne baarlamaankiisuna shacabkii ayay matalahayeen ay ku saleeyaan waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo way sahlan tahay waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda soomaaliyeed kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diyaasbarada kuwa ganacsatada ah ee meel walba jooga ee ka sameeyey sanaha dhaadheer ee aynu halka kan ee aad arkayso silii ya inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo marka la helo nabadgelyo tashiilaadka kaleeto ee sida aqoonta caafimaadka waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaa anugu Eh, cabdi eh, inkastoo adigu aad tahay nin een weligaa soomaaliya tegin haddana eh, dadkan eh, lix iyo labaatan sano ku dhowaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaanoo waad aragtaa Eh, waxyaabaha halka ay ku haystaan markaad eegto een, xagga ka heli mayaan baad adigu aaminsantahay laakiin ambassadorku wuxuu leeyahay een, dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkoodii bay dhex gelayaan nabad bay helayaan marka waa eh, dibad iyo gudaba waa la soo noqonaya taa maxaad ka leedahay horta waa runtaa yaasiin weligay soomaaliya ma aadin laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waa ambashatorka ka hadlaayo horta waa arrimo wadani ah maaragtay waa arrimo meesha ku jiro balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala een, amniga gudaha ha noqdo shabaabta ha noqdaan laakiin xitaa haddii maaragtay s n a somali national army haddii maanta la xoojiyo barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa saddex sano kadib socad garta ma saddex sano kadib beeraha maxaa laga qabtay saddex- saddex sano kadib ciidankiise maaragtay loo kobciye loo xoojiyey saddex sano kadib waxbarashadii amnigiisuu yahay markaas un baan ka hadli karnaa soomaali inay dib u noqto
sida uu u leeyahay cabdi wariye yaasiin eh, waxaan odhan karahayaa muddada uu qabsaday oo saddexda sana ah, ma aha nin aqoon fiican u leh soomaaliya laakiin jacayl soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu uu arko oo uu xaggiisa ka muujiyaa jira waxaan odhan karahayaa ma aha dhammaan waxa soomaaliya iminka ay u baahan tahay ganacsigeedu waa fiican yahay Eh, waxbarashadeedu way fiican tahay laakiin waxay u baahan tahay in laysku eh, nidaamiyo oo la sameeyo sidii horey u ahaan jiray- u ahaan jirtay curriculum hal mid ah xagga nabadgelyada waxaanu u baahannahay keliya lix bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aanu ugu soo ceshan jiri- ugu soo ceshan lahayn agabkoodii tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaalaah oo ayaga xaggooda mushaharaadkoodii iyo nidaamkoodii laysku dibarido haddaan si fiican u sii wado waxaa weeye lixda bilood aan ugu sii daro wax anoo tixraacaya tii saddexa bilood ahayd saddexdaas hore iga raallow waxaanu aaminsannahay in ay ka bixi doonaan walaalahayagii afrikaanka ahaa ee lagu caawimay intii dhibaataduna haysay oo aynu annagu ku wareegi doonno si fiican inaannu dalkayaga nabadgelyadiisa u sugno ku caawil qabowso maanta soomaaliya waxaa soo wadagelahaya waxaa imaan doonta madaxweynaha hadda soo socda inuu soo saari doono dikreeto uu leeyahay dhammaanba shaqaalihii soomaaliyeed shibil ha ahaado ama ciidan ha ahaado wax allaale iyo wixii dibadda jira oo diyaar u ah inay dalkooda kula soo laabtaan ra'yigoodii fikradahoodii iyo aqoontoodii welcome in la dhihi doono macalku yahay cabdi axmed horta een, yaasiin xalka wuxuu yahay een, wadamada kale markaad u fiirisid qaxootigooda markay dib usoo ceshanayn waayo qofka hadduu wadankiisa kusoo noqonayo horta qaxooti maaha waayo wadankii hooye ayuu kusoo laabtay waayo qofkii maanta xagardhar joogo ama qofkii maanta kaakuma joogo oo meeshaas maarata eh, booshadiisa uu ku haysto iyo eh, iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegayo inuu wadankii ku noqdo kuwii ganacsatada marka oo sarahan dhaadheer hadda si lagu sheegaayo oo maanta qurux- yani quruxda waxay ahaan lahayd in- in soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farmaajo barnaamij la imaado uu qofka horta ka dhaadhiciyo yaasiino he ama ambashator ama cabdi waad ku soo noqon karta wadanka horta kaas anigu xal taasaan u arka iyo kuwa dhaqaalahooda yar haddii qofka bil- bilmathale uu kasoo uu- uu- uu kasoo qaxay bu-aale ama uu kasoo kacay dhus- ehm, dhuusamareeb ama guryaceel in gurye maaragtay loo hagaajiyo soo cagarta ma iyo ma haddee beeraley yihiin be- beeraha loo jeexo noloshoodii oo kaamil ah ay ku shaqaysan lahayn hadday yihiin maaragtay dad ba- eh, kalluunka dabanayo hadday yihiin beeraley hadday yihiin hadday xoolodhaqata yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyey markaas qofka wadanka uu ku noqon kara abashuur marka dad la celinaya sida cabdi axmed hadda uu sheegayo waxa weeye wax badan baa ka horeeya cabdi sida uu sheegay in la diyaariyo waxyaabaha uu carab baabay waan ku raacsanaha qodobka keliya ee annaga maanta caqabadda nagu ah ee na hortaagan inay tahay nabadgelyada taana waxaa sugahaya ciidamo soomaaliyeed ee u dhashay dalkooda hooyo oo sidii horey ay u ahaan jirtay min raas kamboni ilaa- ilaa raas casiir laga keeno ee aan beelbeel ahayn taa ayaa ku suurtoobaysaa in nabadgelyada soomaaliyeed waxaa imaan doonta inaynu arki doonno lix bilood insha allah ama hal sano ka bacdi ayaanu qabtay cabdi saddex sano waad nagu fogaysay ummadda soomaaliyeed waa dad samayn karahaya markay helaan nabadgelyo iyo xukun caadilah oo nabada wax allaale iyo wixii ay ku howlgeli lahaayeen hadday tahay nabadgelyada hadday tahay xagga caafimaadka hadday tahay xagga waxbarashada xaggay tahay xagga wax- eh, beeraha hadday tahay xagga kalluumaysiga xagga beeraha wax- waxaynu ka nahay hodan haruurkooda kuwa maanta qaxootida ah, kuwa maatada ah in ay iyo aga- eh, miraha la siiyaa ay ka keeni doonto intay soomaaliya dhaaftay east africa oo dhan inaynu gaarsiino aad iyo aad ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen ambasador maxamed xuseen jaamac gari iyo cabdi axmed cabdulaahi oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaableed intaa haynoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelya
yaasiin ciise wardheere iyo doodii gaabnayd aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana waa v o a washington axmed haye
dhegeystayaal markanna waxa aynu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka ayaa sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii ururkaas shirkan oo ka dhacay magaalada atlaanta ee gobolka georgia ayaa xubnihii shirkaas ugu yimid ay ku doorteen tom perez oo horey u soo noqday wasiirkii shaqada ee maamulkii madaxweyne obama master perez waxa uu xilkaasi kaga guulaystay keith ellison oo ah mudane laga soo doorto gobolka minnesota waa kan xaashi shaafi oo ah madaxa ururka somalia action alliance ee gobolka minnesota oo ka hadlaya doorashadii sabtidii dhacday marka hore aad baad umahadsantahay walaalkay maxamed adiga iyo bahda v o a Eh, runtii wuxuu ahaa doorashadii dhacday doorasho oo taariikhi ah saa ula socotaan xisbiga dimuqraadiga weligiisba ama xisbiyada ama rubikaanka dimuqraadiga waxay leeyihiin qof oo jeer u ah ama hoggaan u ah laakiin sida sanadkan een, idaacadaha dhan loo soo saaray kaabeenka intuu leeka waxaa u malaynaysaa inuu ahaa dad u kala tartamaya xafiisyo madaxweynenimo ama senataro sababtoo ah aad baa loo xiseenayay maadaama sanadkii lasoo dhaafay saddexda een, ee, wadanka looga taliyaba ay lumiyeen xisbiga dimuqraadiga sida madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose marka isha caalamka iyo soomaaliyeynka dhexdiisaba waxaa isha aada loogu hayay in ay amaha doorashadii dhacday ay noqoto mid wax ku oola xaashi shaafi ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid taariikhiya marka la eego labada tartame ninka hadda ku guulaysto to- to- thomas beres la yidhaahdo waa nin asalkiisii aabihii ka yimid waddanka la dhaho dominican republic oo wuxuu noqon doonaa ninka ugu horreeya oo latine ah ee ku guulaysta eh, xisbiga oo labada xisbi ee waddanka ugu waaweyn mid ka mid ah hoggaankiisa haddii congressmankiis uu guulaysan lahaana wuxuu noqon lahaa ninka ugu horreeya muslimo madow oo hogaamiya xisbigaas marka waa waxay ahayd doorasho taariikhi ah shalay isla markii master perez la doortay waxa uu isla goobtii doorashadu ka dhacday uu ku magacaabay in mudane keith ellison uu noqdo ku-xigeenkiisa iyadoo xubnihii xisbiguna ay ansixiyeen You know, folks, I would like to begin by making a motion. It's a motion that I have discussed with a good friend, and his name is Keith Ellison. And the motion I would like to make to the body kadib doorashadii ayaa master perez uu xubnaha dimuqraadiga ugu baaqay inay dagaal la galaan waxa uu ugu yeedhay madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda maraykanka soo maraa haddaba xilkan loo magacaabay kadib master perez shaqo nooceeya ayaa hortaala shaqada u taalla iyagoo midaysan waxaa hadda runtii farxad ahay dadkii shalay daawanaya macaalamka waxaa kusoo ziyaaday labada nin ee iska horjeeday markuu mid guulaystay inuu ka dhigtay kii kale ku-xigeen taasna waxay abuureysaa isku soo dhaweyn keeni karta inay guul ay ay soo hoyiyaan labada kun isdeed iyo tobanka ay soo cestaan sanadka iyo hawska runtii shaqada u taalla waa shaqooyinkaas ah goboladii isbedelay sidii dib loogu soo celin lahaa ee doodii congressman kiis oo kale wuxuu ahaa doob eh, dad wax ku oola waayo sababta keentay inuu helo eh, endorsementiga dadka establishmentiga xisbiga dimuqraadiga ugu sii sarreeya rag badan oo ka mid a ee kamid ahaa ninkii eh, ku tartamaya xisbiga madaxweynihii eh, magaca madaxweynenimo ee ahaa Hillary Hillary Clinton ay ka qaad endorsementiga ahaa Bernie Sanders waxaa ka mid ah dadkii endorse gareeyay Schumer oo asna ah eh, minority leaderka ama xisbiga dimuqraadiga maanta eh, congressionalka ninka u ah leaderka ah Eh, waxaa ka mid ah elizabeth warren oo habartay ayadana eh, xooga badan oo focalka ah aadna looga ixtiraamo gobolada waa maraykanka xisbi siyaasadiisa marka dadkaasoo dhan maadaama ay taageerayeen waxay ku taageerayeen congressman kiis wuxuu ahaa waa nin eh, takhasus badan u leh een, eh, cod kor u qaadida dadka tiradooda inay codeeyaan kor sida loogu qaado iyo ay khibrad badan u leeyahay waagii la doortay ilaa haddana wuxuu noqday nin rikoor jadiya statekeenana rikoorkiisi kor ugu qaada isku soo baxa doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga sidaas aad maqlayseen keith ellison waa mudane gobolka minnesota ugu jira aqalka hoose ee koongareeska maraykanka haddaba doorashada kadib xaggee ayaa xilkii mudanenimo uu ku dambaynayaa mar kale xaashi shaafi Eh, runtii eh, sida ay ahaan jirtay sooyaalka siyaasadda xisbiyada markay noqoto qofka hogaankooda ah shuruud ahaan kumaysan ahayn qofkii inuu ka taga xilkiisa hadduu ahaa congress hadduu sanad ahaaba laakiin sanadkan markuu congressman kiis tartamay yaa wuxuu la kulmay campaign eh, aada u culus oo weliba isaga looga horjeedo qaarkood ay diin ahaan iyo iyo ay leeyihiin ama siyaasad ahaan wax hadduu ku guulaysto wakti uma helayo siyaasadiisii kale marka waa inuu ka tagaa ama ama uu iska dhaafaa marka wuxuu congressman ku dhawaaqay kiis wuxuu ku dhawaaqay haddii uu ku guulaysto xisbiga eh, dimuqraadiga ah boos- booskan hogaanka ah hadduu ku guulaysto inuu ka tegayo uu ka tanaasulayo midii xildhibaannimada ee congressmanka ee uu ka matalayay gobolka minnesota districtiisa eh, district five inuu ka tanaasulo oo runtii vacuum aada u weyn inaga ahaan noo ahayd iyo culays badan haddii uu ka tegi lahaa waayo qofkii midoobay ee ugu horreeyay state minnesota ka soo gala ama muslim ah oo historiga maraykanka soo gala u ahaa marka taasna waxaa iman kartay xoogaa dhib badan laakiin hadda sida ii muuqata maadaama uusan ku guulaysan booskii sare oo uu yahay keliya ku-xigeen shaqada laga rabaana ay ka duwan tahay midda laga raba ninka hoggaanka ah waxaan filayaa inuu shaqadiisa sii wadan doono congressmaannimada waayo waa position eh, dadka reer minnesota ay aada ugu baahan yihiin inuu usii hayo dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadanay xisbiga dimuqraadiga oo sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii xisbiga intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysalanti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha maraykanka ayaad dhegaysateen dhegaystayaal waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere halka aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacadda habeenimo markana falastiin axmed iimaan qodobadii wararka ugu doorkaroona ha inoo dulmarto mahadsanid axmed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlaya abaaraha ba-an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho saraakiisha aqalka cad ee dalkan maraykankana waxay ballan qaadeen in khudbadda ugu horeysa ee madaxweyne trump uu caawa u jeedin doono koongareeska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyinka dhabta ah ee soo wajahaya dadka maraykanka sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynuhu uu sheegi doono koongareeska in caawimaada ay jidka kusoo jirto
markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka maxamed suleymaan tubeec ee baha u naxariistay iyo heeskii firdowsa
baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan baduma fardowsay jacaylkee eeni fidaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan halkii ku foofeey u la yimid fagaaraha gurteeni ficnaa halkii ku foofeey u la yimid fagaaraha gurteeni ficnaa ma firdaynine waatan ku fane ma firdaynine waatan ku fane kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay ma firdaynine waatan ku fane ma firdaynine waatan ku faneen kaa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay dumarugu firruntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firruntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firruntii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firruntii haddan faro fara ku dhigaay mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lutee jignaadeenago farquraa mafidmowda barashada laga fiirsha dhinacyada
codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec heesta faadima fardowsa waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenniyo habeenimo waxaa idinla socodsiinaya axmed cali shiqiyo anigoo ah falastiin axmed iimaan dhammaanteen oo isku duubanaya idinla nabadgeliya